bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai wa ashraf almursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin waxaan ku soo jirnay kitaabkii albalaqatalwaadixa albalaaqat alwaadixa qaybta cilmilmacaaniga weliba waxaan ku soo jirnay alinshaa alqismu alabi ka koowaada waxaynu bilownay alamar alamr oo ah amarka shan baa markaa lagu diraaseeyaa inshaaga shan qaybood baa balaaqadu diraasaysaa waa amarka iyo nahyiga iyo istifhaamka iyo tamaniga iyo nidaaga weyn kaa horeeya oo alamru ah asal ahaan waxa weeyaan waa talabu xuduudi alficli min almukhaatab cala sabiili alisticlaa'i waalilzaam waa in laga dalbo qofka aad la hadlayso inuu ficil sameeyo ama dee qowl ku hadlo si waajibin ah adoo weliba iska sarraysinaya ama ka sarreeya asal ahaantiis waa saas haddii uu sidaa noqon waayo oo mid sarreeya uu ka hooseeyo amri waayo waxaa la odhanayaa wuu ka baxay macnihiisii marka waxyaabaha u baxana insha allahu tacaala ilaa shan iyo toban qaybood oo ka mid a waan sheegi doonaa oo yacni laga fahmo amarka haddii la yidhaahdo maxaa amarka siiqooyinka amarka faa'iideeyana waa afar waa ficil amarka caadiga ah afcaasha waa si kala duwan baa looga bixiyaa ficil amarka ficilka ulaasigaasi baa looga bixiyaa ficilka rubaaciga afcil baa looga bixiyaa hadda dee arrinta qaacidada sarfigaa waa ma geli karno way fara badanta laakiin waa ficil amarun amru bisiiqa wixii laodhan jire qaybta labaad waxaa weeyaan waa ficil mudaaricoo lagu jasmiyey laam laamul amar liyunfiq liyaqum liyaktub litaqum kac litaqum kac qaybta afraadna waxa weeyaan wax la yidhaahdo masdarun naa'ibun can ficlihi waa mastar kor dhigan oo ficil amarkii ka naa'ib ah waxaan kudhi dhibbaa kugu dhacday markaasaan kudhi sabran iska sabir macnaa sabran hadda waa masder mansuub ah lakiin waxay ka dhigan tahay isbir isbir bay ka dhigan tahay qaybta u dambaysa waxa weeyaan wax la yidhahdo ismu ficil ismu ficil weeyaan ismu ficil amar qaybta la yidhahdo marka iyaduna naxwaha lagu bartaayo isaguna waxa weeyaan wax sidaa ficilna maaha ismina maaha laakiin labaduu ka dhexeeyaado waxaa la yidhahdaa ficilka ayuu ismi u yahay murtajil iyo manquul buu uqaybsamaa naxwada ayaa sheegta meelaha laga soo kala naqliya waxaas isaguna waxa weeyaan xaya cala salaa oo kale xaya xaya macnaha u kaalaya soo qaabila ama waxa weeyaan sah oo kale sah aamo ama mah oo uskud ka dhigan ama calayka ama ilayka canii ama duunaka qaado duunaka qaado baa lagu leeyahay manaa waxyaabahaasuna waa ismu ficil amar baa la yidhahdaa marka afartaa siiqo ayuu leeyahay afartiiba markaa wuu inoo sheegayaa waa ka u horayso risaalatu caliyin waa soo qaadanay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi walyufa ha oofiyeen nuduurham nadarkooda xujaajtu walyatawafuu ha dawaafeen oo ha ku warwareegeen bilbeyti kacbada alcatiiq ee sharafta badan amase qadiimiga ah kaasna waa ficil mudaarico lagu jasmiyey maaragtay laamul amar laakiin haddii xarfu cadaf ka hormaro sida waaw ama uma ama alfaau waa la reebaa waa taqaaniin marka asalku wuxuu ahaa liyuufu liyatawafu laakiin waabulcadafku markuu ka hormaray ayaa leey walyuufu walyatawafu wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi calaykum laazima anfusakum naftiinna laazima calaykum taasaa iminka amarkii bixinaysa oo ah waxaa loo yaqaano ismu ficil ismu ficil macnaha ficil bay ismi u tahay asalkeeduna waxaa laga soo naqliyey oo jaaru majruub bay ahayd waad garanaysaa waa calaa iyo kaafkii damiirka ahaa oo laysku jiray laakiin hadda waxay faa'iidaynaysaa wax kale jaaru majruub hadda ma aha hadda waxay faa'iidaynaysaa waxa ficilku faa'iideeyo oo waxa weeyaan waxay nasbadaa iyadaa ficilka anfusakum iyadaa nasbinaysa manaa mafcuulka anfusakum iyadaa nasbinaysa wa qaala tacaala wa bilwaalidayn ixsaanan ixsaanan buu ku wadaa hadda inuu yahay masdaru naa'ibun can ficlihi ixsaanan u ixsaan sameeya bilwaalidayni labada waalid saasuu ku wadaa laakiin waxaa ka fiican inaynu ahno waxyaabo kale ku miithaalsanno sida nebigu calayhi salaat salaam uu ku yihi aala yaasir markii la cadaabayey sabran aala yaasira sabran iska sabra aala yaasira reer yaasirow fa ina mawcidakum aljannatu ballantiinu waa jannada ah xadiiskaas kaasoo kale marka afartaasiba waxa weeyaan masdar naa'ibin can ficlihi ixsaana buu usoo qaatay calaykumna ismu ficil buu usoo qaatay liyuufuu iyo liyatawafuuna wuxuu usoo qaatay ficil mudaaricu majzuum bilaami alamar ah iyo ka hore oo u soo qaatay ficilkii amar ee tooska ahaa aqim linnaasi ijlis lahum faaftii callim aljaahila daakir alcaalima kuwaasna waa ficil marka afartaas siiqa ayuu leeyahay asal ahaanna wuxuu faa'iideeya sidaynu nidhi waxa wey min alaclaa iladna hadduu ka yimaado wujuub buu faa'ideeya sidaa daraaddeed usuulka waxaynu ku naqana in la yidhahdo alamru yaqtadi lwujuub alamru yaqtadi lwujuub amarku wujuub buu keenaa laakiin waa inuu ahaadaa saadiran min alaclaa ila ladna mid sare oo madaxahu bini aadana waa inuu kasoo fulaa jenaraalka sare waa inuu askariga dee amraa ama kuwa ka hooseeya amraa ama madaxweynuhu amraa ama alle tabaaraka watacaala addoommadiisa waa inuu amraa ama rasuulku waa inuu muslimiinta amra kaas ayaa la odhanaya marka waxa kale qaraa'inba ayaa la odhanaya markaasaa la odhanaya amarkan hadda sidiisii loogama jeedo eeg haddaba ka shanaad muxuu yidhi wa qaala abuayib abuayib waxa uu ka yidhi fii madxi sayfi dowlati ninkii sayfi dowle la odhan jiray ammaantiisa waxa uu ka yidhi kada falyasri man طalba alcaadi wa mila suraaka falyakun idulaabu mufaacalatun mufaacalatun facuulu baxarwaafir wey falyasri ha u guureeyo man dalaba alacaadi ninka cadowgiisa dalbanaya oo doonaya cadowgiisa inuu soo laayo gaaladoo kale soo laayo ha u guureeyo kada saasoo kale sida uu sayfideel u gureeyo wuu ku gureeyaa un deedna subaxdiinbuu ku waaberisaayoo deedna markaas askaxa ka dhiga wa milu suraaka guurahaaga oo kale falyan kun ha ahaado addilaabu dalbashadu ahaado cadowga la dalbanaya waay waxa uu leeyahay saraa yasri saraa yasri waxawey waa guureeyey casraana waa saas asra iyo sara labadaba iska guurihii sayruliilka weyan waa socodka habeenkii marka wuxuu leeyahay kadaa saas oo kale falyasri ha u guureeyo man dalaba la caadi qofka cadowgiisa dalbanaya yasri falyasri ficla markii baa ku jira oo siiqadiisu tahay mudaaric majzuum bilaam alamr falyakun ailaabu wa milu suraaka falyakun iulaabu hadda ninkan sayfudowlana ninkan waa ka sareeya mutanabi oo de waa amiirulmuminiinkii xalab waa ninkii xukumi jiray iyo suuriya muxuu uga jeedaa waa uu wuxuu uga jeedaa maxaanku idhaahdaa macnihiisi xaqiiqi ahaa hadda maaha waayo isagu hadda amri maayo sayfudowle laakiin waxa weeyaan wuxuu ugu naseexaynayaa cidda maaragtay cadowgiisa doonaysa inuu sida sayfudowle usoo laayo usoo laayo ama waxa weeyaan uu la tartamo sayfudowle wuxuu ugu naseexaynayaa inuu sidiisaasoo kale isaguna u gureeyo marka waxa way noqonaysaa iska linusxi bay noqonaysaa amarkaas falyasri waa linusxi walirshaad wax la yihahdo wa qaala waxa uu yihi ninkaa la yihahdaa sayf mutanabi miyuu ahaa yukhaadibuhu isagoo la hadlaaya sayfudowlaha laftiisa azil xasad alxusaadi canii bikabtihim faanta aladii sayartahum liya xusada azil xasad alxusaadi canii bikabtihim faanta aladii sayartahum liya xusada azil iga suuli oo iga baabii xasad alxusaadi kuway xasdeeya xasadkooda iga suuli canii aniga xasadkaa waxaad ku tirtirtaa oo ku baabiisaa bikabtihim inaad dulayso iyaga iyaga dullay waayo fa anta adigu alladii kii baa tahay sayartahum ka yeelay adiga ayaa ka yeelay xusadan lii kuway xaasida adiga dartaabay igu xaasidayaanoo markay arkeen annagoo sayfudowle isku wanaagsan oo aan u gabyayo oo had iyo jeer la fadhiyo oo la shaahaynayo qambarigana shaha cabi jireen hadday doona wax kale cabi jireen kolleba laakiin adigu waa uun halkaasay dee agtiisu fadhiyey marka waa u gabyayaa waa la joogaa dadka kale waxba kama dhegaysto dabeedna shucaradii kale waa xaasidayaan waa nabagay waa naqaanaaye horta ninka maxaa sayfidolo ag dhigay ku leeyahay markaa xasd shucaradu inay xasdiyaan adiga adaa igu sabab ahaa saa daraaddeed nimanka iga duleeyo iga kaxay azil amarkaas waa siiqatuamarkii asalka ahaa azaala yuziilu azil azil markaa ma amar buu siinayaa sayfudowle ninka la ydhaahdo mutarmim amar buu siinaya ma siin karo waa boqorkiisii waxa weeyaan waa ducaa la odhanaya wuu ka baryaya mutanabi wuxuu ka baryayaa sayfudowle hee inuu cadowgiisa suuliyo oo duleeyo marka amarkaasoo kale waxaa la odhanaya iminka azil waa amar horta waa siiqadii amarka lakin waxa la odhanaya waa liducaay waa baryo sida adigu u tidhaahdo rabbi ikfir lii ikfir lii rabbanaa inana aamanna fakfir ilaahay ma waxaad amar ku siinaysaa inuu kuu dembi dhaafo mise waad ka baryaysaa waad ka baryaysaa marka ikfir oo kale ka dhigta marka waxaa la odhanayaa waxa weeyaan waa duco asiliga suuli xasad alxusaadi kuwa waxasdeeyey xasadkooda cani aniga bikabtihi dullaynta aad dullaynaysa ku suulin fa anta adigu aladii kii waa tahay sayfudowlow sayartahum ka dhigay xusadan xaasidiin iiga dhigay lii aniga adunba igu kaxasdeeyaan macnaha oo wixii aad i siinayso anta sayartahum xaasidiina lii bimaa afadta calaya min nicmatika markaan ammaanta kuu miisaba adiguna lacagtan aad ii miisayso jeebka iga buuxinayso ayay igu xasdiyayaane sharkooda iga leex oo dulley nimanka wa qaala imrulqays imrulqays waxa uu yidhi waa miaalka toddobaade qifanaabki min dikraa xabiibi wa manzilii bisiqdi liwaa bayna dakhuli faxawmalii qifaa istaaga labadaydan saaxiibow istaaga nabki aan oyne waxaan u ooyeynaa oo hintaa inaga keenayaa waxaa weeyaan min dikraa xabiibin xabiib xusuusashadiisa darteed ay min tadakuri xabiibin xabiib aan xasuusannay iyo wa mansilin iyo gurigii xabiibkaasu gurigii uu iska lahaa ee deganaan jiray iyo xabiibkii baan xasuusannay marka bal aan u ooyno waa wixii la odhan jiray alwuquufu cala alaal oo carabtu ay taqaaneen udabadu yaqaaneen guriga iyo xabiibkaasoo bisiqdi liwaa bacaadka meeshuu ku dhammaado ku yaalay bacaadku meeshuu ka qalaaloocan yahay ee ku dhammaado siqdiliwahaasoo bayna dakuuli halka dakuul la yidhaahdo iyo fa xawmali kale xawmalo la yidhaahdo fa tudixa falmiqraata lam yacfu rasmuha bayna hadihi alamaakin alarbaca tuudixa iyo miqraad iyo xawmal iyo dakuul meelaha dhexdooda gurigu ku yaallay buu ku leeyay waay maxalushaahidku waxaa waya kifa laba qof buu ka dalbaday inay maxaanku dhahdaa ay sheekadii kala geli mayne ay odhan ka sheekayn jireene sheekadii kala geli mayne waxa weeye laba qof buu wuxuu ka dalbaday inay inay istaagaan oo dabeedna la ooyaan waxaa leeyahay caadada carbeed baa waxay ahayd had iyo jeer inay saddex isku raacaan oo ninku markuu iska yara madax yahay had iyo jeer laba qof oo rafiiqa buu lahaan jiray hadduu xoolo leeyahay miduu geela u dirto iyo miduu adhiga u dirto iyo soo khidmaya nimankan carabtu waa niman madaxahe moogta ya saa daraaddeed bay addoommo iyo balaaye had iyo jeer ay dabada haystaan qof madow hadday arkaana waaba iska addoonsanaya innaga masaakiinta soomaalida waxaan raalli iskaga nahay ninku xoolihiisa inuu iska raacdo haddii wax kale waayo isaga geelisa raacanaya oo lisaya oo marmaraya oo ka shaqaysanaya laakiin iyaga miyaa ha halkaasuu is amiirinaya wuxuu doonaya inuu cid kale un maanta waa adinka arkay oo waxay haystaan bangaali niman la yidhaahdo iyo hindi iyo waxbay maanta soo kaxaysteen marba cigaalkooda la dhacayaan berigii horena uun waxay meelaha ka helaan bay shaqadaa u diran jir marka had iyo jeer labadaasuu maskaxda ku hayaa oo maskaxdiisa waxaa ku soo dhacaysa inay laba qof la socoto rafiiqana saddex ba isku raacaanoo arraakibu shaytaanu waraakibaani shaytaanaani wa alaaatu rakbun marka labadanuu qifaa leeyahay ee isaga marka laisku daro saddexdaas kuma noqonayaan saddexa adigu amarkaa marka qof kula mida aad siinayso waxaa la yidhahdaa iltimaas baa leedahay codsi haddaan ku idhaahdo fulaan he qum istaag oon waxna ku dheerayn dee waan waxaan kaa codsanayaa inaad ya amaan ku dhahdo min fadlik isqinii maaan biyo isoo waraabi dee waxa weeyaan iltimaas iltimaas baa lehda wuxuu yidhi imruulqaysi qifaa istaaga labadiina nin haddaa istaagtaan markaan nabki aan oynayn min dikra xabiibin min tadakuri xabiibin xabiib xasuushadiisa iyo wa manzilin gurigii xabiibkaas u lahaa gurigaa iyo xabiibkaasoo bisiqdilla waa ku sugnaa meesha bacaad ku dhammaado meeshaasoo bayna daquuli daquuli iyo faxawmali xawmal dhexdooda ahayd taasina waa iltimaas wa qaala waxau yidhi aydan waa isagii waa imruulqayse alaa ayuha alleylu awiilu alanjali bisubxin wama lisbaaxu minka biamhalii waa qasriyaysi lafteedii mucallaqada ahayd ee siddeetanka iyo labada beyd meelaha ahayd dhowrka beyd ahayd ee ay mucallaqaad ka bilaabmaan ayaa labada beydba ku jiraa mid waa kii bilowga midna in yar kadib buu iyu yimaadaa wuxuu yidhi alaa hoy ayuha alleylu halkaasu nidaagay inooga iman doontaa marka habeen loo yeedho talo habeenku kasoo qaabilaya maku aqbalaya maku maqlaya iyado xagga dambe haynagu imaado marka nidaaga marka laakiin hadda waxaynu doonaynaa inayna wuxuu yidhi alaahoy ayuha leylu habeen habeenkii atawiilo ay dheeraayo war habeenkan dheerow alaahoy dambena waa li tambiihe injeli injeli inkashif yani faydan oo qoraxdaada ha soo baxdo oo tag adigu habeen yahow tag ya injali ay inkashif alinjilaa waa maxay alinkishaafo habeenkii madoobaa inuu tago dee ama dayax soo baxa ama habeenkii tago iyo dee daruur haddii cirka ay maaratay saarnayd oo kale inay daruurtii tagto inkishaaf faydanti wey alanjali buu yihi tag hoy bisubxin subax ku faydan oo subax ha yimaado adiguna habeen oo iska tag markaasuu haddana wuxuu yihi wama lisbaaxu subaxayntuna ma ahaanin biamhala mid kaa wanaagsan minka adiga horta habeenkan wuu ku dhibtooday hami iyo werwer iyo waa seexan waayey habeen dheer bay ku noqday laakiin haddana wuxuu tashaawumay wuxuu yihi xataa haddii subaxduna timaado waxba ima tarayso lafteedu lakiin ba horta adigu idhaaf saasuu leey siiqada amarka ku jirta waxaa wey waa injeli injeli wuxuuna la hadlayaa habeen habeenkuna caqli ma leh amarna qaadan maayo waxaa markaa ay isweydiiyeen culamaaulmacaani maxaa looga jeedaa amarkan waxay yidhahdeen waa wax lahao tamani tamani tamani wuxuu jecel yahay inuu habeenku tago uu tamaniyaya oo markaad jamaadaadka iyo waxaan wax garanayn iyo waxaan caqli lahayn iyo waxaan ku maqlayn iyo aad isaga yeedho ama isaga iska amarto waxaasi waxa wey leeyihiin waa tamani baa la odhanaya wa qaala albuxturiyu ninkii buxturi lo odhan jiray wuxuu yidhi gabayaaga ahaa faman shaaa falyabkhaal waman shaaa falyajud kafaanii nadaakum can jamiici almadaalibi faman shaaa qofkii doonayaa falyabkhal ha bakhaylo midhyuu bixinin kii doonaa waxba alla wax allayuu wuxu bixiya ayay jirin waman shaaa kii doonayana falyajud ha deeqo oo waxa bixiyo kafaanii waxaa igu filaaday nadaakum deeqdiinna ayaa igaga filaatay boqorow can jamiici almataalibi waxyaabaha la dalbado oo dhan waxaa iga kaafiyey oo igaga filan deeqdiinna haddaan adiga ku haysto ilaahuma ay adduunyada wada bakhiil noqoto ama ay wada deeqsi noqoto tan kamalihi kula markaa faman shaaa falyabkhal falyabkhal ficil mudaaricu majzuum bilam amar sooma waman shaaa kii doonayna falyajud ficil mudaaricoo maqruun bilam amar sooma labadaa amar muxuu uga jeedaa labadaa amar muxuu uga jeedaa aheeyo wuxuu uga jeedaa wuu waxa weeyaan allaahuma salli cala maxamed waa dooran gelinayaa wuxuu leeyahay wuxuu leeyaa takyiir ha takyiir weeyaan kala dooro faman shaa falyumin waman shaa falyakfur waa takyiir kaasi waa litahdiidi ka aayad weeye kan waa litakyiiri weeyaan wa qaala abu ayib abu ayib wuxuu kaloo yidhi waa mutanabiye cish casiizan aw mudwa anta kariimu بين ضعن القنا وخفت البنود عش عزيزا أو مضاء أنت كريم بين ضعن القنا وخفت البنود بحر خفيف بالي هذا عش نولو بويلنيو عزيزا أذيقو عزيزا نولو وحافي عنها أذيقو عزيزة هو شرف يكرام لأنا نولاتو أو مت أما دمو وأنت أذيقو كريم ونكسي oo waxaad ku dhimataa bayna dacni ilqanaa waranka duriddiisa waran lagugu mudo iyo wa khafti lbunuudi calamada lulanaya lulmanaya khafaqa waxa weye caalamka marku saa u lashoo kale khafaqaan bunuudkana waxa weeyaan waa waa jamcu bendino waa caalamka waa calanka weyn ee dabayshu ruuxaysa ee biraha ku yaalla wey marka muxuu leeyahay labadaa kala dooro wuxuu leeyahay labadaa midun qaado wuxuu leeyahay ama adoo si fiican u noolow ama si fiican u dhimo waari mayse war ha ka hadheen cish waa ficla mar mutna waa ficla mar waayahay marka labadaas ayuu maxaan ku dhahdaa isku mid ah labadaamun inaad labadaas unbaa isku mid ah labadaasuu simay waa taswiya waxa la yidhaha taswiy naftu waa maqnow amase waa mahad ku noolo wey buu yidhi odaygii sayid maxamed baa laga sheegaa soo maha naftu waa maqnow amase waa mahad ku noolo we waa maqaamkanaana haddii mid u dhaxaysaaya naftu ama si fiican ha u dhimato ama si fiican ha u noolaato laakiin tan aan maanta ku suganahayba ayaan midnaba ahayn oo labadiiba udhaxaysa geeriya noolona maaha marka muxuu jeedaa cish noolow casiizan adigoo sharaf leniyaho ow mut dhimo wa anta adigoo kariimin wanaagsan oo waxaad ku dhimataa bayna dacni alqana alqana waa warankii alqana waa ismu jinsi jamci baa la yihahdaa mufradkiisu waa maxay markaa qanaatum alqanaat waa waa halka waran marka halka waran marka waxyaabaha hadii jeer jamac aynu tusaa waa saddex xagga naxwahaas lagu bartay saddex waxbaa jamac aynu tusaa oo wax laba ka badan aynu tusaa saddex iyo wixii la mid a mid waxaa la yahdaa jamac midna waxaa la yahdaa ismu jamac midna waxaa la yahdaa ismu jamc jinsi jamaca caadiga ahi waxa weeyaan waa jamcu taksiil iyo jamcu iyo jamcu mu'anithi saalim iyo jamcu mudakari saalim kuwaasi waxay leeyihiin mufrad la jamciyo oo dabeedna laba iyo saddex iyo wixii ka badan inaad tusaa midna waxaa la yihahdaa ismu jamac ismu jamac waxa weeyaan mufrad maba laha sidaa unbuu jamac ku yahay markii lagu dhawaaqaba jamac ayuu ku tusayaa laakiin laysa lahu mufradun min laftihi waxaa ka mida qawm qawm rag rag alqawmu mufradkoodu waa maxay arajul saas waxaa ka mid ah annisa dumarka annisa mufradkeedu waa maxay imra'atun mufradkeedu isagu laysa lahu mufrad min laftihi saddex wax ka badan nusa way ka kale waxaa la yahdaa ismu jamci jinsi baa la yahdaa oo yufraq baynahu wa bayna mufradihi bitaa aw biyaa liqayri nasab waxaa lagu kala saaraa isagii mufradkiisa ta waxaa ka mid ah alqanaatu alqana alqaaatu darsigii shalayaynu ku qaadanaynay shimbirihii alqaaat jamacoodana waa alqaa taqurina qaaat wey haye albaqar mufradkeed waa maxay baqaratun waab shajaratun waa mufradkii ashajar weligaaba qaacidada haddaad qabsato saddexdaa waxunbaa ku jamac ku tusa jamacda labada jamac ee jamcu tagsiirka iyo jamcu mudakarka iyo jamcu maanasi saalimka saddexaas waa jamciyo iyagu mufrad bay leeyihin midna waxaa layahay ismu jamac baa layahdaa mufrad ma laha midna mufrad waa leeyahay laakiin isaga iyo mufradka iyo jamaca waxaa lagu kala saaraa maxay taa baa lagu kala saaraa waa kan marka waxa weeyaan waxaad ku noolaataa bayna dacni lqana istidraadka maanan rabinoo waqtiba ma jiro laakiin waa iska umhada waxaasiiya bayna dacni lqana waranka maaragtay duridiisa iyo wa khafqi lbunuudi iyo maxaan ku dhahdaa bunuudda amase calannada calan jihaad oo babanaya oo hoostiisana laysku dilayo waran laisgelgelinayo gaalada la dagaalamayo ama adi ku dhimo taa ku dhimo oo adoo jihaad ku jira dhimo ama cish casiizan adoo casiiza dhimo axan nolow baan ku leh saas wey marka waxa weya taswiya taswiya amarkaasu sheegay wa qaala aakharu nin kalena wuxuu yidhi aruunii bakiilan daala cumraan bibuklihi wahaatuu kariiman maata min karati lbadli aruunii itusa waxaad itustaan bakiilan bakayl itusa bakaylkaasoo daala dheeraaday cumran cumri dheeraaday cumrigiiso aad isaga dheeraaday bibuklihi bisabi buklihi bakayl weeye oon shilin ma bixiyo kow dheh taasaana cumrigii u kordhisay oo cumri dheer buu ku helay bakaylnimadii wahaatuu keena kariiman nin deeqsaya keena oo maata dhintay muxuu dhintay min karat albadli sidii wuxu bixinayay waxbixintiibaa cumrigii ka yaraysay oo dabeedna deeqsinimadiibaaba ayaa dishay aye ma jiraan tol labadaas ma jiraan may bakaylkaaba hor dhimanayo bakaylku waxa naftiisu wax iskaga bakaylaya maxay dawadii iyo haddii lahado dhakhtarkan oo qalin baa tahayo he qallinka misaa ku baxaysaa toban kun toban kun ma bixin karaya waxaa laga yaabaa tobankii isagoo haysta inuu ka bakaylo dhintaba halguu isdaweyn laha ama le cunto fiican haddaad iska cunto oo dee naftaada nafaqayso waxa weeye waad caafimaadaysaa ma uu roodhi qallalan baan ka cunay iyo biyo iyo koob shaaho bigaysa waay waxaa laga bakaylku inuu hor dhintaba ma tahay mise maaha marka waxaa weeye marka wuxuu leeyahay tacjiiz waxa la yahdo weeyaan tacjiiz markii la yidhi niyow bakaylnimo xoola dhaqo oo naga daayo xoolahan badan aad bixinayso ama islaantii hala hadasho tiraado niyo waxaanaad farraqayso jooji ama dadkiiba hala hadlayo niyow xoolo dhaqo oo ka daa waxaanaad farraqayso ayuuba hadalkaa keene wuxuu yidhi aruunihii waxa ay tustaan bakiilan bakayl istusa waa amarkii bakaylkaas oo daala dheeraaday cumran xagga cumriga bibuklihi bukligiisa sababtiisa u dheeraaday wahaatuu keena waa ficilkii wahaatuu qolana waxay dhahdaan waa ismu ficil qolana waxay dhahdaan waxa weeyaan waa ficil amar kariiman marka labadaa amare uu siiyey wuxuu uga jeedaa tacjiiz macnaha ma suuro gala hawi wa qaala kayruhu kayrkiina wuxuu yidhi idaa lam takhsha caaqibata layaali walam tastaaxi fasnac maa tashaau idaa lam takhsha haddaad ka biqi weydo aanad ka biqin caaqibata layaali habeennada cidhib dambeedkooda haddii aanad ka biqin cidhib dambeedka iyo waxaa xishood darradaadi iyo waxaad samaynayso kaa raaci kara haddaad ka biqi weydo walam tastaxi aanadna xishoonnin xishoodna aanu kugu jirin fasnac samay maa tashaa waxaad doonayso samay kelmaddaa fasnac baa ficil amarkiya muxuu uga jeedaa fasnac fasnac maa tashaa tahdiid buu lagu jeeda waar waxaad doonayso samay ya mid baa kuu dhaartay markaasaad tii ware ahe waxaad doonaysaa samay dee waa isaga hanjabaad inta laeg wey marka taasoo kale amarkaasoo kale waa loodhanaya waa litahdiidi idaa lam taksha haddii aanad ka biqin caaqibata layaali ee habeennada cidhibdambeedkooda haddaanad ka baqaynin oo walam tastaxyi aanadna xishoonaynin fasnac waxaad samaysaa maa tashaa waxaad doonayso miaalka saddexiyo tobnaad oo ugu dambeeya wuxuu ihi wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa kuluu cuna washrabuu caba waxaa iska cuna waxaa cuni kartaan oo haysataan oo caba waxaa cabbi kartaan oo haysataan xataa yatabayana ilaa ka caddaanaya lakum idinka alkhayd alabyadu liilanka caddi min alkhayd alaswadi miilinka madow oo min alfajri fajrka ku bayaansan waaga waxa weeyaan laynka madow iyo laynka cadi ilaa ay laynka cad ee qoraxda markay soo baxayso shucaaca qoraxdu soo qabsado dhulka iyo laynka madoobe habeennimadu marka ilaa ay kala caddaanayaanoo laynka caddi u yimaado oo waagi dilaaco waxna cuni kartaan waxna waa cabbi kartaan bay noqonaysa markaa kuluu washrabuu labadaa ficla mar maxay daaran yihiin ya waa lilibaaxati wey lilibaaxati waxaa laynoo bannaynayaa hadda ka hor soo mayna qofku hadduu seexdaba ee awalkii hore ahayd habeenkii hadduu qofku seexdo inaan wax damba cuni karin oo sidaa ay kula xidhiidhinayo maalinta dambe dee markaasaa ilaahay baneeyo yidhi wakuluu washrabuu kuluu washrabuu marka idinka sharxayska ee daaldaalcan doona koob iyo toban miaal buu inoo keenay saddexda afarta hore siiqooyinkiibuu ku bayaamiyey iyo isla markaa amarka wuxuu faa'iideeyo alqawaacidu qaacidada toddobiyo soddonaad waxay odhanaysaa alamru amarku waa alabu lficli alabu xuduui lficli min almukhaabi alabu xuduui lficli min almukhaaabi qofka aad la hadlayso inuu sameeyo fal ama ficil sameeyo oo aad dalbato weeye waadna u dalbanaysaa calaa wejhi listiclaa'i iska sarraysin waa inaad ka sarrayso ama aad iska sarraysiinayso walilzaam waa inaad ku waajibinayso asal ahaan waa saas saas daraaddeed bay usuuliyiintu yidhaahdaan alamru yaqtadi lwujuub amarku wujuub buu keenaa waay waxaan waxaa loo diraasaynaya waxaa weeyaan awaamirta ka buuxda sharciga ee qur-aanka iyo xadiidka awaamirtaasi see ula dhaqmaysaa meesha amarraa meesha intaa yaalla aqiimu salaata waaatu zakaata taalla dee taasi waa lilwujuubi cala ra'si walcayn aqiimu salaata waaatu zakaata waaqridu allaha qardan xasana khalaas mar kalena waxaa leeleeyahay fakaatibuuhum wax la qorta waxaa la leeyahay maarata maalinka maanta idaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi fantashiruu fi lardi wabtaguu wa amar qofku markuu jimcaha ka baxaba ma hore laga dareeraya shaqaa la raadsanaya mise gurigiisu iska qaban kara qofku waa qadategi karaa amar baa meesha ayaa leh marka awaamirta shareecada ee faraha badan leh in si loo kala garan lahaa mid walba halkiisa loogu mucaamil lahaa ayaa inshaagana uu ka dawo ka yahay haddaba wuxuu qaacidada sideed iyo maaragtay soddonaad wuxuu lilamri arbacu siyaqin amarku wuxuu leeyahy afar siiqo afar sicood buu usoo baxaa amarku mid waa ficlu amarka la yidhaahdo ka labaadna waxa weeye almudaaricu almaqruunu waa ficilka mudaaric ee lala xidhiidhiyey bilaam alamar laam alamar laga horraysiiyey ka saddexaadna wasmu ficil amar mid la yahdo weeye waa ismu ficil oo ismu ficilku wuxuu u qaybsamaa ismu ficil maadi iyo ismu ficil mudaaric iyo ismu ficil amare qaybta ismu ficil amarka weye ka u dambeeyana walmasdaru naa'ibu waa masdarkii ka naa'ib ahaa can ficli alamar ama can ficlihi ka naa'ib ahaa taasi qaacidada intaa ma tahay afartaas iiquu leeyahay saasuuna ina tusiyaa laakiin qaacidada sagaal iyo soddonaad waxay leedahay qad takhruju inay baxdaa laga yaabaa siyaqul amri siiqadii amarka ee wujuubka faa'iideynaysa inay ka baxdo can macnaaha macnaheedii alasliya ee asalka u ahaa alasliyi laha macnaheedi asalka u ahaa inaanay faa'iideyn ee wax kala noqoto oo ay u baxdo ilaa macaanin ujeeddooyin kale ujeeddooyinkaasoo ukhraa kale ujeeddooyinkaasoo tustafaadu laga faa'iidaysto maxay min siyaaqi alkalaami hadalka kaxayntiisa hadalka la kaxayntiisa hadalka la kaxayntiisa waa masdarun mudaafun limafcuulihi hadalka yaa kaxaya waadada soomaaliyed yidhahdaan sida loo laqmay waxa weeyaan hadalka la kaxayntiisa la kaxayntiisa maxaa loo odhanaya qofka kaxaynaya lama garanayo saaqa waa kaxeeyey iyo suuqu waa kaxaynaya saaqal ibila geeli buu kaxeeyey waa markuu xagga dambe ka maro ee ku heeso ee soo caraabiyo ya heesta geela maxaa la yahdaa carabiga alxudaa kaasradiisa xudaa libil alxaadi waa ka geela wada weeyaan faqani lahaa faqaniha fa anta laha fidaau ya ina qinaa'a libili lxudaau shacir saas u faqaniha u hees geela u hees haddaad geela galabtii soo caraabisay cod wanaagsan tahay oo ku soo heesto oo u soo foorido geelioo murqaansan baad arkaysaa sidaa madaxa u raxaya oo dheeraynaya laakiin haddaanad ku heesi oqon haliba meel bay u leexanaysa way jirtaa taas sooma faqaniha fahiya laka fidaau ya ina qinaa ibil alxudaau marka waxa weeye saaqa waa markii geel xagga dan laga maro qaadana waa marka la hogaamiye la kaxeeye wey ee hogaanka lagu kaxeeyo marka saaqa qofkii kaxaynaya lama sheegin meesha saaqa saaqa alkalaama marka kalaamkiiyo mafcuulkiia iyo siyaaqii oo ficilkiia masderkiia markaad isku rakibaysa waxaad ohanaysaa siyaaqu libili siyaaqu lkalaami hadalka la kaxayntiisa marka waxaad ka fahmaysaa sida hadalka loo wado ayaad ka fahmaysaa hadalka loo wado ayaad ka fahmaysaa hadalkan ujeeddadiisa waxyaabaha waxaa ka mid ah kal irshaad in layskula hanuuninayo oo layskula talinayo waducaa inuuba duca yahay amarkaagu waliltimaas inuu yahay codsi oo qof kula mida aad wax ka codsanayso watamani siduu u lahaa alanjeli oo kale inuuba jeclaysanayo watakyiiri kala doorasha faman shaaa falyabkhal waman shaaa falyejud shaacirku lahaa oo kale wataswiyatu isku mid aarunii bakhiilan labadaasu macnaa waa isku mid attacjiiz in lagu cajisgelinayo maye cajisgelinta ayaa wuxuu ahaa kan buu ahaayo arunii bakhiilan dee miyaa bakhayl uu la keeni karaa oo cumrigiisu ku dheeraaday bukhligiisa darti may miyaa la keeni karaa nin deeqsiya oo deeqsinimada u dhintay may marka waa tajiiz kaasaa tajiizka uu miaaliye wtahdiid idaa lam takhsha caaqibata layaali walam tastaxyi fasnac maa tashaa fasnac daa wey walibaaxatuna wuxuu u miaaliyey kuluu washrabuu aduu macaani fara badan usuulkuna waa diraaseeyaa moogtahay usuul fiqigu isaguna waa diraaseeyaa amarka oo waxaa jira cilmiyo funuunta ka dhexeeya iminka usuul fiqigu waa cilmiyo la isu geeyey mar waa mustalax mar waa mufradaat luqa mar waa waa balaaqo oo amarkan iyo nahyiga iyo waxyaabahaas yaa dee usuul fiqiga laga hadlayaa marka sheekha la yidhaahdo sayfuddiin alaamidi sayfuddiin alaamidi waa wadaad usuuli ah kitaabkiisa la yidhaahdo alixkaam fii usuuli alaxkaam shan iyo toban buu ku soo arooriyey isagu siiqo oo waxaa weli waqad ittafaqa alusuuliyuuna calaa iطlaaqiha biizaai hamsata cashara ictibaaran shan iyo toban wax in loo isticmaalo siiqada amarka way isku waafiqeen buu ku leeyahay oo saddex ka midii ay tahay xaqiiqo inta kalena waa majaas bay idhahdeen saddexdaa ka mida waa maxay waa dalabka alamru yaqtadi lwujuubkii iyo tahdiidka iyo ibaaxada inta kalena majaas buu ku yahay bay ku leeyahy isagu marka shan iyo tobanka muxuu ku sheegay alwujuub inuu faa'iideeyo annadbi inuu faa'iideeyo alirshaad inuu faa'iideeyo alibaaxa inuu faa'iideeyo alta'diib inuu faa'iideeyo alimtinaan inuu faa'iideeyo alikraam inuu faa'iideeyo altahdiid inuu faa'iideeyo alindaar inuu faa'iideeyo altaskhiir inuu faa'iideeyo alihaana inuu faa'iideeyo altacjiiz inuu faa'iideeyo altaswiya inuu faa'iideeyo adducaa inuu faa'iideeyo atamani inuu faa'iideeyo oo wujuubku waxaa weeye waad garanaysaa waa aqiimu salaata wa aatu zakaat oo kale wey waa sida u asalkaa alamru yaqtadi lwujuub nadbiguna maalan waxay u miaalinayaan nadbiga oo kale fakaatibuuhum addoommada haddii qof addoona aad leedahay oo uu ku yidhaahdo niyo mukaataba ila qoro waan iska bixinayaa qarashka oo waan isxoraynayaaye amarkaasi waxay idhaahdeen waa linnadbi waa sunni fakaatibuuhum waaya alirshaadna waa sidee irshaadkuna waa wax ku dhow oo waxaa weeyaan ilaahay markuu yidhi markaad wax kala iibsanaysaan fastashhiduu shahiidayni min rijaalikum laba markhaati u yeela waa irshaad bay idhahdeen dee waajib maaha inaad wax kastoo aad iibinaysaba laba markhaati aade waxa weeyaan haddaad isku kalsoon tihiin wax intaa kala iibsataan iska kala dhaqaadaan waa heli kartaan moogti laakiin fastashhiduu markii la yidhi markhaatigeliya laba markhaati waxay ku leeyihiin waa waa lil irshaadi marka irshaadka iyo nadbigana farqi yar baa udhexeeyaoo waxay yidhahdeen nadbigu waa limaslaxa ukhrawiya marka siiqadan amarku markay faa'iidaynayso nadbi waa aakhirada ayaa wax ku saabsan weeye camal oo aakhirada lagu dhowaanayo wey marka la yidhaahdo lil irshaadina waa limaslaxatin dunyawiya dadku markay wax kala iibsanayaan inay markhaati isu yeelaan maslaxadoodii adduunyada ayaa ku jirta maxaa yeelay dee murankoodii baa yaraanaya oo dee waa iibkiina saas ku go'aya ibaaxaduna waidaa xalaltum fastaaduu markaa xalaalowdaan iska ogaadhsada oo xaajigii waxa weeyaan inta uu ixraaman yahay ee xajku u xidhan yahay inuu ogaadhsado ama ka qayb qaato waa ka xaaraan laakiin waxay weydaa xalaaltu markay xalaalowdaan oo xajka ka dhammaysataanna fasta hadduu ugaadhsada ka amarkaasi ma waa lilwujuubi ba haddii la odhanaha lilwujuub waxa weeye malaayiinka qof xaaje ee isugu yimi xajka mar alla marka ay xajka dhammaystaan nin waliba ha qaato qori iyo wixii uu ku soo ugaadhsan karo oo ugaadh ha raadsaday noqon lahayd markaa sidaana maaha manfastadu waxa weeye waa iska waa idiin furan tahay haddaa ogaadhsanaysaan oo ogaadh heshaan kii ilaahay siiyo dadku berigore waa lugayn jiroo dee diyaaradahay baabuurta lalama socone dee saadka uu sitaana waa iska yaraa haddii ogaadh ilahay meelihiisaa ka siiya alxamdu lilah intuu ku dhuftaa wuu iska qalanaya hilibka qaarna qaadanayay marka tas waa lilibaaxad waxaa jira awaamirta qaar baa litadiibi ah sida nebiga calayhi salatu salaam markuu ku yidhi inankii yaraa yaa qulaam sami illaaha wa kul mima yeliik kul amarkaas waxaad cuntaa mimaa yeliika dhinaca kusoo xigta xeedhada ka cun xagga shisha u tallaabin waa litadiibay culama leeyi waxyaabaha qaarkood waxa waa lilimtinaani ilaahay wuu inoogu mana sheeganaya markuu leeyahay kuluu mima razaqakum allaahu xalaalan tayiban washkuruu nicmat allah kuluu cuna waxaa ilaahay idin siiyey isagoo xalaala waxaa ka mid a waxay yidhahdeen ama ikraam baa ka mid ah ikraam amar la ysku karaamaynayaa jira oo ilaahay markuu leeyahay jannada soo galay udkhuluuha soo gala bisalaamin amarkii takliif ma ugu dhammaaday amar takliif la siin maayo jannada takliif ma jiro haddaba udkhuluuha amarka rabbi bixinaya maxay tahay ama malaa'igtiisa ay bixinaysaa waxay leeyihin waa weyaan waa waa lil ikraami waa la sharfaya soo gala tafadalu soo dhowaada bay ka dhigan tahayoo waa ikraam tahdiidkuna isaguna tahdiidka waa isla garanayaan icmaluu maa shitum baa qur-aan ku soo arooray waxaad doontaan sameeye waxaa ku dhow iyaduna tamatacu qul tamatacu iska raaxaysta waa tahdiid ama waa indaar wax ku dhow waxaa jira iyana taskhiir marka laga dhigayo oo si kale loo bedelayo markuu ilaahay ku yidhi kunuu qiradatan khaasiin kunuu ahaada qiradatan daayaro taskhiir baa lagu macneeyey ihaanaa jirta oo marka la odhanayo dadka ahlunaarka ahaa duq dhadhami inaka anta alcasiiz alkariim duq dhadhami amarkaas waa lil ihaanati baa lileeyi tacjiiz baa jira cajiisgelin waxaanad samaynan lagu amro markay yidhaahdeen yaana soo saaraya gaaladii haddaanu xajar iyo dhagxaan iyo ciid iyo markaanu iska baabaano baabaano waxaa ilaahay tabaaraka ku yidhi waxaad doontaa noqda qul kunuu xijaarata qul waxaad tidhahdaa kunuu ahaada xijaaratan dhagxaan aw xadiidan aw mima yakburu fii saduurikum aw mima aw khalqan haa khalqi kale ahaada axsanta mima yakburu fii saduurikum idinka wixii idinla weyn oo dhan ba la noqda dee markaa dhagax yaa dhagax noqon kara haddaan dil dhagax noqo hay ma noqon kartaa dhagax noqo maya ma noqon karta waa marka litajiiz taswiyadii baa ka mid ah isbiru aw laa tasbiru ducadii baa ka mid ah ikfir lanaadii qur-aanka inoogu badnayd tamani baa ka mid ah sidii alanjeli ah oo kale aynu soo dhafnay markaa intaas siqooyinkuna way ka badan yihiin laakiin waxaa lagaa rabaa un markaa cilmulmacaaniga la baranaya amar markaad meel ku aragto inaad tidhaahdo talo amarkani muxuu faa'iideynayaa qofka kale waa hortii bannaan moogta amar waa amarun laakiin amarkan maxaa ish waraahu maxaa ka dambeeya maxaa looga jeedaa ablaablayn noocaasa ayaa jira waxaa jira markaa mid xataa tandiim la yidhaahdo oo qoomama lagu ridayo mid wahaakada markaa waxaynu markaa insha allahu tacaala waqtigiiba intaan buu inagaga dhow yahay nabudajka ayaynu akhrin jirnay nabudajka ayaynu akhrin jirnay marka laba waa saddex afar waan ka sheegi karnaa insha allah waxaan mula darsiga kale ama aan isdahgalaa maanta oon talagalkuba ahaa kama gaadhno insha allah namudajun hada namudajun namudajun libayaani siyaqi اlamri waa tusaale lagu caddaynayo siiqooyinka amarka iyo wa tacyiini almuraad iyo ujeeddada in la cayino looga jeedo min kulli siiqatin siiqal walba fii maayaati qaala tacaala ilaahay waxau ihi khidaaba ee mukhaadiban xaalu la hadlaayo liyaxya calayhi salaam nebigiisii yaxya ahaa wuxuu ku yidhi khud ilkitaaba kitaabka qaado biquwatin xoog ku qaado khud waa ficila marka waana yadullu calaa macnaahu alxaqiiqiy macnihiisa dhabtaa wuu inutusaya oo ahaa طalabu xuduuث اlficli min almukhaaabi cala sabiili اlisticlaa'i wاlilzaam ilaahay wuxuu amrayaa nebigiisa calayhi salaam khudi lkitaaba kitaabka inu qato waa amarka xaqiiqiga kaas wa qaala arrajaaniyu sheekha qaadi arrajaani wuxuu leeyahay shaawir siwaak shaawir siwaakayda naabadka naa'ibatun yowma wain kunta min ahli lmashhuuraati baxrulbasiid wey shaawir la tasho siwaaka kayrkaa la tasho idaa naabadka hadday kugu timaado naa'ibatun musiiba hadday kugu timaado dadka la tasho arrin weynoo muhima hadday ay dhacdo eedhade ay kugu timaado yowman ay fii yowmin min alayaami arrin musiibaah hadday kugu soo degto oo kugu timaado dadka la tasho wa in kunta aabba aad ahaatidba eh aadba ahaatide min ahli lmashhuuraati kuwa isagu talada bixiye dadka la taliyaba aad ahaatide ee adiga laftaadu haddii arrin weyni kugu timaado ha odhan anaaba dadka la talin jire anigu anaaba maskax baan leeyahay iyo caqli baa ilaahay siiyeeyo waxaan ahay nin maaragtay cabqariyahoo caynkaas baan ahayo khatar hebel baa la yidhaahdaayo anaaba dadku ila tashadaa ha odhane anaaba khabiira ha odhane anaaba shahaado weynoo dictoor baan ahay ha odhane ee la tasho dadka oo waxaad tidhaahdaa ya marka mushaawiradu waa iska fiican tahay wey shaawir waa ficil amar weeyaan ficilka amar muxuu ugala jeedaa la tasho dadka haddaynu fahna waynu ku jawaabi karnaa waa liirshaad sooma liirshaad linusxi walirshaad u kula talinaya inaad dadka la tashato diktaatori aanad noqonoo qariska tuur noqon shaawir la tasho siwaaka kayrkaa la tasha idaa naabadka hadday kugu timaado naa'ibatun waayo hadalkan wuxuu u jeedinayay kolley waa nin boqoraan yowman ay fii yowmin min alyam wain kunta aad ba ahaatide min ahli lmashhuuraati oo nebi maxamed ba alayh salaatu salaam lagu yidhi washaawirhum fi lamri dadka saxaabada la tasho isagoo waxyi lagu hagayo caqligiisana ilaahay la garanayo ayaa haddana layla tasho dadka si ay dadka ummadda nebi maxamed u barato inay mushaawaradu fiican tahay ka saddexaad wuxuu waqaala abulcataahiya wafid janaaxaka in munixta imaaratan wakhfid janaaxaka in munixta imaaratan warqaa binafsika can rada ladaati wakhfid hoosu dhig janaaxaka garabahaaga hoosu dhig oo tawaaduc samay in munixta haddii lagu siiyo imaaratan madaxnimo haddii lagu siiyo haddii madax lagaa dhigo ee dadkaa iska kibrin warqab lanac binafsika naftaada waxaad la nacdaa can rada ladaati macanyaalka iyo shahawaadka iyo waxyaabaha dhaftu macaansanayso ee halaagana u sababa radaa waa halaag moogtahay alladaatina waxyaabaha la macaansanayo marka macmacaanka ha badsanin weeyaan ya markaad madaxda tahay ay kugu jirto haddaad maalintii walba neef muufaysan cunto oo la soo muufeeyey aye berrina haddii lagaa qaado jagadii lagu casilo ka hor oo wasiirkii oo lugaynaya la arko oo suqaarka shaxaadaya weliba taas waa iska haddee shalayna wuxuu cuni jiray neef muufaysan marka waxa markaad dee wax haysato macmacaanka faraha badan ya iska ilaali marka wakfidtaa muxuu la jeedaa wakfid janaaxaka warqab labadaa amar muxuu la jeedaa waxa weye irshaad soo ma alirshaad iyo nusxi weeyaan saas u jeeda wa qaala abulcalaa'i muxuu yidhi yaa mowtu zur ina alxayaata damiimatun waya nafsu jiddii ina daaraki haazilun fayaa mowtu geeriyay zur isoo booqo waa ninkii mutashaahimka ahaaye belo weeyaan kani waaye geerida isoo booqo ina alxayaata noloshii damiimatun mid foolxun weeye noloshan ma rabe eh waan ka daalaye allaw aan dhintaa waa tamani wayaa nafso nafeey jiddii dadaal adigu ina dahraka zamankaaga haasilo mid dheeldheelayo weeyaan ficilku waxa weeyaan zur yaa mowtu zur zur mawd markuu la hadlayo soo booqo muxuu leeya waa tamani wuxuu la doonaya inuu dhinto waxaa yaala ninkaasi dufan la'aan buu u dhinta bay idhahdaan hilibka ma cuni jirin moogti wuxuu ahaa nabaati wuxuu odhan jiray calooshiina maaragtay shimbiro iyo xayawaano iyo neef marba hilib iyo xayawaan calooshiina hagelinin odhan jiray markaa dhirtuu cuni jiray waxaasaas isqallajiya buu ahaayo itixaana dabeedna waxay idhahdeen culimmadu berigii dambe wuxuu u dhintay maxay dufan la'aan duxla'aan baa dishay ila waxaa ilahay bay noogu talagalay brotiinka karbonhadreedka faadka duxda waxba aad uga baahanta lakiin haddaad tiraa saliidba taaban maayo dufanla'aan buu udhintay marka mutashaa'imna wuu ahaa oo wuxuu leeyay zur marka waa tamani wuxuu tamaniyayaa inuu dhinto weeyaan wa qaala aakharu mid kale wuxuu yihi arinii jawaadan maata huzlan lacallani araa maa tarayna aw bakiilan mukhallada arinii balitus islaantiisii baa ku tiri ware waxaanaad bixinaysa naga daayo xoolaha noo dhaqaalay markaasuu yii arinii itus jawaadan nin diiqsiyahoo maanta u dhintay huslan faqri u dhintay lacallanii laga yaabee araa inaan arko maa tarayna waxaad aragtee aw bakiilan ama waxaad arinii itus bakiilan mid bakhaylahoo mukhalladan waa sidii gabaygii aan soo marin oo kale bakhayr weligiiba iska waaraytus kaasina waxa weeyaan waa litacjiizi weeyaan wa qaala bashaar ibni burdi muxuu yidhi facish waaxidan awsil akhaaka fainahu muqaarifu denbin maratan wamujaanibuhu facish noolow waaxidan adoo keligaaya meel keligaa iska noolow cidna ha la dhaqmin cidna waxa ku darsan awsil ama xidhiidhi akhaaka walaalkaa walaalkaaga waxuu jeedaa saaxiibkaaga shaqadu idinka dhexaysa ama meel ku wada nooshihiin ama xataa xaaskaaga qof uun si uuna isugu dhegan tihiin iska xidhiidhi fa innahu isagu saaxiibkaasi walaalkaasi muqaarifu dembin mid dembi gurubsanaya weeyaan mararka qaarkood maratan fii maratin min almaraati waxa weye wuu dembaabaya uu kugu gafaya oo waxaan ku qaban baa kaaga imanaya wa mujaanibuhu mujaanibu dembi marna dembigii wuu ka fogaanayaa ma samaynayo dembiga waa wax wacan marka qofka bini aadamkaahi laa malag maahee waana dembaabayaa marna wax macaan baad kelaysaa marna wax qadhaar baad kelaysaa mar waa fiican yahay mar waa xun yahay iska dulqaado oo wanaagga uu leeyahay ceebta uu leeyahay ku asturoo ninkii dalba maaragtay man alaba akhan bilaa caybin baqya bilaa akh marka waxa weeyaan iska dulqaado marka cish aw sil labadaa amar muxuu uga jeedaa muxuu uga jeedaa maxay kala dooradii miya takyiir soo maha takyiir kaygu waa ka shaqaynayaa waxay wa isku dhowdhow yihiin marka waxa weeyaan ayib facish waaxidan takyiir ha awsil akhaaka ida kunta fi kuli lumuuri mucaatiban sadiiqaka lam talq ila tacaajib wa qaala tacaala ilaahay wuxuu qul waxaad tidhahdaa tamatacuu raaxaysa fa ina masiirakum meeshaa ku dambayn doontaan ila naari waa xagga naartee walciyaadu billaah tamatacuu waa tahdiid iyo indaar wa qaala abu ayib wuxuu yidhi yukhaatibu sayfa dowlati isagoo la hadlayo akhaljuudi acdi nnaasa maa anta maalikun walaa tucdiyanna annaasa maa ana qaa'ilun akhaljuudi ninka deeqda u saaxiibka ahaw sayfudowlu la hadlaya saaxiibkaygan walaalkaygan deeqsiga ahow acdi nnaasa dadka waxaad siisaa maa anta maalikun waxaad mulkaday sii dadka xoolahaaga wax ka sii walaa tucdiyanna annaasa dadka ha siinin oo ha siinin maa ana qaa'ilin waxaan anigu leeyahay aniga gabaygayga ha siinin adigu xoolahaaga wax ka sii macnaha wuxuu u jeedaa inaan cid kale ammaano yaanan u baahanin soo garmayse cid kalena yay ku ammaani basiyeedaba laakiin xoolaha sii laakiin nin aad gabay wax ku siiso tidhaahdo sidii maaragtay sayfu doole ee ammaana oo gabay wax kaaga qaata ayuu jirin intaan joogo anigu marka walaa tucdiyanna naasi muxuu jeeda ma ana qaa'ilun hay baahinin laa tuxwijnii hay baahinin ilaa madxi kayrka inaan kayrkaa ammaano dee haddaad wixi sii weydo aan basaaradsado sidii berigii baa ku dhacdo dee xaggan iyo kaafur liqshiidi iyo masar iskaga soo kacay markii ay isku xumaadeen sayfudowle oo saas uu jeeda marka wuxuu leeyahay markuu leeyahay acti acti naasa muxuu uga jeedaa laa boqorka ma amri kare dee wuu ka baryaya acti naas waa ducaa bay noqonaysa ugu dambayn muxuu yihi waqaala qaariy bnu fujaa yukhaaibu nafsahu qaariy bnu fujaa ninkaa khaarijiga caanka ku ahaa ee amiirka min umaraa akhawaarij khawaarijta umaradoodu ka mid ahaa nin dagaalyahanana u ahaa gabayaana u ahaa isagoo naftiisa la hadlaya wuxuu yidhi nafeey fasabran sabir buu yidhi ee isbiri fii majaali lmowti goobta geerida ku sabir majaalku waa maxay waa meesha lagu warwareegaya laysku dilay wey sabran sabir sabir famaa naylu lkhuluudi waaritaanka gaadhitaankiisu ma ahanin bimustadaacin mid la awoodayeen sabrigaas siiqadaasuu keenay fa sabran waana macnihii xaqiiqiga ah ee amarka ayuu leeyahay oo macnaha wuxuu ku amrayaa naftiisa inay iska sabirto oo aanay baqin oo aanay goobta dagaalka ka cararin ee ay saa ku dhimato wallahu subxaanahu wa tacala aclam wsala allah wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed